ن الحمd للh رب العاalمين وsل اllهma وsلم عlى نبyina mحمd وعlى آlih وصحبh أجمعين amا bعd فyqul اllah تbاarka وتعalى ma kana للنبي والذيna آmنوا أn ystغfirوا للمشhرikيn وlw kanuu ulي qرbى ولو kanuu ulي qرbى min bعd ma تبyn lahm أnhm أصحاab الجحيم suuraة tawba ayaan kusoo rasinay ayadda boqol iyo saddexiyo tobnaad ay darsigana ka bilaabanay ma kana allahu alin subxaana watacaala ma kana ma ahaanin lilnabiyi nabiga uma ahaanin uma haboona iyo waladiina kuwa aamanuu binabi an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina gaalada inay dembi dhaaf walow kaanuu haba ahaadeen kuwaa dembi dhaafka loo weydiinayaayo ulii qurbaa qaraabanimo kuwa u saaxiiba haba ahaadeen min bacdi maa tabayana markay cadaato kadib lahum ayaga mu'miniinta annahum kuwa gaaladii asxaabuuljaxiimi jaxiimo dadkeeda inay yihiin ayadduna waxay kusoo degtay sida saxiix bukhaariga iyo qeyrkii kusoo arooray qisadii nabiga adeerkii abu taalib nin oday ayuu ahaa odayaasha reer qureysheed karti ka mid ah nabigana sal alla alay wasalam aada buu difaaci jiray intuu noolaa laakiin muusan rumaynin oo iimaankiiaa lagu kariyaa nabigana wuxuu u difaaci jiray dhalasho ahaan buu u difaaci jiray marka waxaa dhacday tii ilahay baa ku timid nabiga sal alay wasalam wuu istaday wuu dooqday isaga oo xanuunsanayo sakaraatulmowtkii ku jira markaasu wuxuu ku yidhi adeerow waxaad tidhaahdaa kelimo aan ilaahay agtiisa kuugu doono kelimo aan kuugu shafaaco dheh laa ilaha ila allahu dheh laba nin baa marka ag fadhiya abu jahal iyo cabdullahi bn abi umayya labadaa nin baa ag fadhiya mar walbo nabigu uu ku yidhaahdo tawxiidka bir waxay ku yidhaahdaan madninkii aabaha cabdilmutalib baa ka tigi ma dhaqankaagi baa ka tigi ragta eedayni buu gulay nabiga waan ku celinaya sal alay slam wuxuu adeero sidaa markii ugu dambeysay hadalkiisii waxa ugu dambeeya ku dhintay diintii aabbahay baan ku dhigan buu yihi cabdilmutalib markaasaa nabigu sal alay wasalam wuxuu yihi la astakfiranna laka maa lam unha canka buu nabigu sal alay slam walla inaan ilaahay dambidaaf ku weydiin haddaan la ii kaadibinin oon ilaahay subxaana watacaala ii diidin arrinkaa aayadana markaa soo degtay waxaa la leeyahay marka uma haboona nabiga sal lla alay slam iyo dadka mu'miniinta soona inay mushrikiinta ilaahay u dembi dhaaf dhahaan oo mushrikiinta gaalnimada ku dhintay inay ilaahay u weydiiyaan dembi dhaaf arrinkaasi arrin u haboon ma ah xataa qaraabadoodaba ha ahade xataa mushrikiintaasi dadka isxigeenba ha noqdeen goormayna arrinkaasi u habbooneen waxaynan u habbooneen markay u cataatay kadib inay jaxiimo dadkeeda yihiin jaxiimo kuwa u saaxiibkaha inay yihiin markay u cataatay kadib ilahay dimbidaaf inay dhahaan ma aha say ugu cadaan kartaa jaxiimo gelitaankeedu waa arrin ilaahay khaas u ah waana cilmi aan loogaan karaynin waxay ugu cadaan kartaa ruuxu mar hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto waa iska cadaayo inuu asxaabul jaxiim saas marka haddayba gaalnimo ku dhinteen intuusan idaninba rajo laga qabaa ma soo noqon doonaa salow khaatimadiisu maxay noqon doontaa laakiin mar hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto taa macnaheedu waxaway naarka inay galaya taasi lasweydiin maayo marka markay gaalnimo ku dhinteen kadib inay ilaahay u dembi dhaaf dhahaan nebigi iyo muuminiinta uma haboona barbari subxana wa tacala taas marka nabigaa loo diiday adeerkii inu yidhahdo ilahay dembi dhaaf ayib waxaa kaloo isagana sabab kaleeto ah nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam qabrigeedii markuu tegay iyadana sabab nusuul baa looga dhiga ayad marka hore laakiin aan kaga dhisan maa kaana ma ahaanin lilnabiyi nabiga sal alay wasalam uma ahaanin iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey nabiga iyo dadka muminiinta uma ahaaninoo uma haboona wax u qalma ma aha an yastakfiruu inay dambi dhaaf weydiiyaan alle inay dembi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina gaalada inay dembi dhaaf weydiiyaan inay alle dembi dhaaf weydiiyaano lilmushrikiina gaalada u weydiiyaan gaalada alle u dembi dhaaf inay dhahaan arrin u haboon maaha walow kaanuu haba ahaadeen kuwa mushrikiintii ulii qurbaa qaraabtinimo kuwa u saaxiiba haba ahaadeen walow xigaalkaba ha ahaadeen goorma arrintaasi uusan habboonayn min bacdi maa tabayana markay caddaatay kadib lahum nebiga iyo muminiinta markay u caddaat annahum mushrikiintu asxaabuuljaxiimi jaxiimo dadkeeda inay yihiin jaxiimo asxaabteeda inay yihiin markay u caddaatay kadib oo say ugu caddaanaysaa waa inay shirkiga ku dhintaan iyo gaalnimaday macna saas wey markaa kadib ma habboon aayadaasi macnaha waxay muujinaysaa inaysan marnaba banaaneen fii xaalin min alaxwaal ruux la og yahay ilaahay ruux la og yahay inuu gaalnimo ku dhintay ilahay la xarisanay ilaahay u dambi dhaafna lama dhihin karay maxaa yeelay ilahay ma ogola subxana watacala ilahay wuxuu kala kuleeka weydiini waa ducada qeybaheeda aan la ogolayn bay kamid tahay saas ilaana meeshan aayadan marka waxaa laga jawaabaya wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi waxaan soo marnay nabiga in lagu yidhi nabi ibraahim ku dayo nabi ibraahim ku dayo ambiyadii ku dayo layihibu ka mid ah nabi ibraahimna aabihii oo gaalnimo ku dhintay buu ilahay u dambi dhaaf yiri oo ilahay dambi dhaaf weydiiyey arrinkaasaa marka laga jawaabaya waxaa leeyahay sababtii nabi ibraahim ku bixisay aabihii oo gaalnimo ku dhintay inuu yihahdo ilahay u dambi dhaaf taasaa laynoo sheegay macna waa laga qalcinay wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahima ibraahim dambi dhaaf weydiintiisa maynan ahaanin liabiyi aabihii uu dambi dhaaf weydiiyey ilaa can mawcidatin yaboo xaggiisa mooyaane wax kala maaha yaboo xaggii yaboohaasoo wacadahaa uu u yaboohay iyaahu isaga uu yaboohay falamaa goortii tabayana ay caddaad nabi ibraahim markay u caddaatay anahu isagu ibraahim aabihii anahu isaga aabihii caduwun cadow inuu yahay lilahi ilahi inuu cadow u yahay markay u caddaatay fabara-a wuu ka beri noqday minhu xaggiisa xayl ina ibraahima ibraahim laawaabun waa midki duco badan oo tabaruc iyo ismiidid badan xaliiman oo dulqaad badan nabi ibraahim haddii aan xijiysan lahaynen yani nabillahi ibraahim calayhi salaam markuu aabihii aazar intuu diinta u bandhigay uu ku diiday oo yidhi yani waxa weeye ama waan ku rajmin ama idhaaf doon idhaaf ayaa nabi llahi ibraahim wuxuu yihi qaala salaamun calayka saastakfiru laka rabbi inahu kana bi xafiya labaday labaday ilaahay baan dambidhaaf ku weydiin doonaa ballantaas uu qaaday maadaama ballantaa uu qaaday ballantaa fulin uu fulinayo buu ilaahay bal u weydiiyey dambidhaafka ballantaas uu qaaday iyo yaboodii hadda kahor uu qaaday waana midda qur-aanku sheegayo waqfir liabii inahu kana min adaalimiin ilaahu aabbaha i dembidhaaf kuwan ninsan buu ka mid yahay taa weyaan marka si aan loo xijaysanin oo dadku aynan ugu dhagla u qabsanin nabi ibraahim baaba aabihii ilaahay dembidhaaf u weydiiyey baa aayaddan loo soo dejiyo waxaa la leeyahay haa ma qabsan kartaan digrina kama dhigan kartaan maxaa yidhi nabi ibraahim ballanqaadi hadda hor ka hor ballan qaaday buu fulinayay markay caddaatay aabihii inuu jaxiimo dadka gelayo kamid cadow ilaahay inuu yahay oo gaalnimo ku dhintayna markaa wuu ka beri noqday rabbi subxana watacala marka nabiyullahi ibraahim taa kaga dayanaysa maana saas weyn qad kaana lakum uswatun xasanatan fi ibraahima waladiina macahu id qaluu liqawmihim ina buraa'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illah kafarna bikum wabada baynana wabaynakum alcadaawatu walbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxdah ila qawla ibraahima liabiihi laastakfirana laka taa kaga dayanaysa taa nabi ibraahim ha kaga dayanina laakiin sidii kale uu gaalada ula dhaqmay iyo sidii u gooyey taa iyadaa kaga dhaqma laakiin kelimada aabihii uu ilaahay dambidhaafka u weydiiyey taa ha kaga dayanina maana sababbay lahay taas maana saas weya wamaa kaana ma ahanin istikfaaru ibraahima ibraahim dambidhaaf weydiintiis liabiyi aabihii uu dambidhaaf u weydiiyey ma ahanin ilaa can mawcidatin yaboor xaggiisa mooyaane wax kale maaha yaboor xaggii sababtiiya ku timid yaboor xaggii ay kasoo fushayo sababtiibay ku timid yab iyabohaasoo wacada uu yaboha ibraahim haa iyabohaas iyaahu isaga aabihii yani iyaahu aabihii uu yabohay yabohaasoo wacadahaa uu yabohay iyaahu isaga oo aabihii yaboh iyahooda aabihii bay noqonaysa falamaa goortii tabayana ay cadaato lahu ibraahim markay u cadaato anahu isaga aabihii ah caduwun cadow inuu yahay lilaahi ilaahay inuu cadow u yahay oo gaalnimo uu daa'imayo gaalnimada ku dhintay taas markay cadaato falamaa tabayana markay cadaato lahu ibraahim markay u cadaatay anahu isaga aabihii ihi caduwun cadow inuu yahay lilahi ilahi inuu cadow u yahay tabara'a wuu ka bari noqday ibraahim minhu xaggiisa waa ka baxay marka hawshiisa iyo dembidaaf weydiintiisii waa ka baxay ina ibrahima ibrahim la waahun midkii fahdo yani waha baa la yidhahdaa faha la yidhahdaa waxaana laga wadaa mid baryo badan oo yani khushuuc badan oo tabaruc iyo ismiidid badan ayuu ahaa nabiyullahi ibraahim awah dacaaun waa la yidhahdaa mid duca badan oo baryo badan waxaa la yidhahdaa mutadarrican mid macnaha tabaruc iyo ismiidid badanna waa ahaa oo ilahay isu liido subxaana watacala alla dartiibuu u taahi jirayo yani waxa weyaan cabsidiisii la xanuusan jiray xaliimun mid dulqaad badan weyn ibraahim calayhi salaam dulqaadkaas dulqaadkiisa faraha badan daraaddeed baa wuxuu waxa wuxuu keenay in aabihiiyo gaalnimo ku dhintay ilahay dambi dhaaf inuu yidhaha waa nooc dulqaad laakiin dulqaad dulqaad ilahay yeelaya maa dulqaad ilahay diidaya subxana watacala ilahay wuxuu xukumay ruux shirki ku dhintay inaysan una dambi dhaafin jannada gelin saas maana wma kana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xata yubayina lahu ma yattaquun ina allaha bikuli shayin calim wama kana allahu alla ma ahanin liyudila kii baadinimo ku xukumaya ma ahanin qawman qowm mid baadinimo ku xukumaya maysan ahanin bacda id hadaahum markuu hanuuniyi kadib xataa yubayina ilaa uu cadeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay iska jiraan ina allaha maayl ina allaha alla bikulli shayin wax walba caliimun midkii ogsow ina allaha alle lahu waxaa usugnaaday milku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardiyo dhulka mulkiga yuxyii alla wuu nooleeya wayumiitu isaga wax dila wamaa lakum iyo mana sugnaaday min duuni illahi alla ka sokow min waliyin mid weli ah oo wax qabta arrimihiina qabta walaa nasiirin iyo mid yiiliya asoona mana hijin idinyeeliyasoona wamaa kaana allahu liyudilla qawman macnaha waxaa laga wadaa ilaahi subxaana watacaala naxariistiisa adoomadiisa kuma xukumo baadi intuu baadinimo ku xukumo ma halaago adduunkana kuma halaagi aakharana ma cadaabayo ilaa uu u cadeeyo wixii ay ku dhowrsan lahayn ilaa sharci uu usoo dejiyo oo xujada u cadeeyo oo wax u kala deexo inta ka horeysa baadinimo kuma xukumo alla adoomadiis subxana watacala adduunkana halaagi maayo oo addoommo aynan u imaanin xujadu u imaanin oo farnintii ilaahay aynan soo gaadhin wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula wayo adduunka la cadaab maayo aakharana hadday dhacdaba inuu isagoo waxba soo gaadhin uu dhinto aakharan baa la imtixaani doonaa laiska cadaab maayo ilaa yani inta wax loo cadeeyo markaa kadib uu diido markaasaa baadinimada loo xukumay ilahi subxana watacala naxariistiisa ka mid taana innagaa layna barayaayo dadka fisqi laguma xukumi karo kufrina laguma xukumi karo bidcana laguma xukumi karo ka mubtadica ilaa loo cadeeyo oo wixii uu isku ilaalin lahaa iyo xujada loo qeexo markaa kadib baa la dhahayaa waa faasiq ama waa mubtadic ama wakac marka ilahi subxana watacala cadaaladiisii ka mid maxaa yeele ruuxii hadduusan waxbaba loo cadayninba waxba aysan kala garanaynin oo xumaan iyo samaanba ayna u kala cadayn hadda maxaa lagu xukumay xukumka sharcigii waxa weeyaan ruuxa horta bal in shubhada laga qaado oo wax loo cadeeyo oo loo qeexo saas way macna wamaa kaana allah kadib baa waxaa layidhi alla subxaana watacaala samaawaadka iyo dhulalka mulkigana isaga iskale isagaa noolayntale wax nooleeyo isagaana wax dila isaga ka sokowna cid gacanta idinku qabato arrimihii la haya iyo cid idinkiina sootoona ma helaysaan wamaa kaana allahu alla muusan ahanin liyudilla mid madinaya qowm mid yani waxa weye baadinimo ku xukumaya qawman qowm mid baadinimo ku xukumaya muusan ahaan bacda id hadaahu markuu hanuuniyo kadib qowmka aan lagu xukumaynin baadinimada waa qowm markii hore la hanuuniyey inti la hanuuniyey kadib bay khaldameen khaladkoodaas xugum way baadiyoodeyna la saari maayo xugum way bidcoodeyna la saari maayo xugun fiski la saari maayo hanuun kadib ilaa wax loo cadday waa masalada la yidhahda yani alaxkaam cala alashkhaas aw cala almucayan ruuxa marka xugun la saarayo laabudda min tawafuri shuruut wintisa mawala waa in shuruudii xugunka lagu qaadila lagu qaadayo shuruudiisa waa inhan waxyaaba diidaa jira waxyaabihii diidayana waa inay meesha ka baxaan waxyaabaha xukunkaa in ruuxa la saaro oo lagu socodsiiyo diida waxaa ka mid a aljahlu inuu jaahiliya oo wixiiba uusan garanayn isagoo jaahila hadduu khamrada caddo ama meeha uu xumaan kale ku dhaco ama shirkiyaba uu galo shirki uu galo laakiin jahli u geeyahay lama odhanayo wuu gaalooba bacda hidaayatin uu markuu hanuuna kadib waa in horta yani waxa weyaan wax u cadaa wax loo cadeeyo waxan uu garan la layihahdo warwaan qaldan oo shaygani shareecadii waa khilaafsay oo daliilkiisu waa kaa iyo kaa markaa kadib hadduu ku madaxadaydo waa kaa la xukumay laakiin inta ka horaysa in marka horeba go-aan laga gaabo laiska xukumaayo maya aayadan marka raddi waxay ku tahay qolyahan yani waxa weyaan atakfir walhijra qolyahan un dadka gaalaysiiya biduuna dawaabit sharciya wax baabid sharciya iyagoo ufiirimo un dadka macnaha waraaqaha u goynay oo islaamnimada ka saaray qoladaasay macnaha aayaddu xujo ku tahayo wamaa kaana allahu alla muusan ahaan liyudilla mid baadinimo ku xukumaya qawman qowm bacda id hadaahum markuu hanuuniyey kadib xataa yubayina ilaa uu cadeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay ku dhowrsan lahaayeen waxay ku cabsan lahaayeene isku dhowri lahaayeene sharciga ahaa ilaa uu u cadeeyo rab ma xukumo subxana watacala oo baadinimo ku xukum maaha ina allaha alla bikulli shayin wax walba calayhi midkii ogsoon oo u cilmi badan ina allaha alle lahu waxaa u sugnaaday mulku samaawaat samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa isagaa iskale yuxyii alla isagaa nooleeya wixii noolba wayumiitu wax walbana isagaa dila wixii dhintana isagaa dila wamaa lakum idilmana sugnaanin min duuni illahi alla kasako min waliyin mid weliyo amri ah mid arrimihiina qabta walaa nasiirin iyo mid idinhii liyasaana ma adalaysaan alla subxaana watacala himadiisa haddaad weydaan cidkana hawshaa qaban karta لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجمع على وزن ذلك. وعلى قلنا على الدلال في تبوك وسورة وكسر الليل. أيا قيل كملا أيا في الله ربي سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله حقيقة الله وكسر أكبرين cala nabiy nabiga dushiisa waa ka toobad aqbal iyo wlmuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaarta aladiina ansaartaasoo aladiina muhaajiriin iyo ansaartaasoo itabacuuhu raacay rasuulka sal lay slam fii saacati alcusrati culayska iyo shidada waqtigeedii waqtigii culayska iyo shidada raggii raacay goormuu ka toobad aqbal min bacdi ma kaada markii ay sigtay kadib yaziiqu inay iilatay leexato quluubu fariiqin koox qalbiyadood oo minhum iyaga ka mid markii koox iyaga ka mida qalbiyadoodu inay leexdaan ay sigtay kadib ayuu ilahay ka toobad aqbalay uma kadibna taaba allah taaba alla wuu toob wuu toobad aqbalo wuu waafajiyey calayhim dushooda ayuu ka toobad aqbalo toobadiibuu waafajiyey maxaa yeelay inahu aladiyu isaga iyaga ra-uufun midkii turid badan wey raxiimun oo naxariisti badan wey alla subxaana watacaala nabigiisa iyo muhaajiriin iyo ansaar waa ka toobad aqbalay wixii khaladaadee dhacay ilaahay subxaana watacaala waa ka dhaafay waa ka cadsi ansaarta iyo muhaajiriintaasi laga toobad aqbalay nabiga la jirankiisa waxay ahaayeen waa qolyihii nabiga raacay sal lay slam fi saacati alcusrati yani culayska iyo shidada waktigeedii waktigii shidada iyo culayska oo watige waa waktigii dagaalka loo baxayey dagaalkii tabu markii loo baxay wey oo isagaa laga laga wadaa cusrada iyo shidada iyo isagaa laga wadaa sababtu waxa wey waxaa loogu magacaabay ciidankii tabuug ka qayb galay oo dagaalka u baxay ma waxaa la odhan jiray jeishu cusra baa la odhan jiray azwada iyo duulaankana waxaa la yidhahdaa azwat cusrana waa la yidhahda waa duulaankii shidada iyo culaska maxaa yeelay saxaabadu ma aysan duulin duulaan ka adag maysan duulin midda koobaad wayaan horta xilli abaar ah qoraxduna aada u kulushahay bay dhacday sahaydooduna way yaray oo heer waxay gaadheen xataa sahaydii intay ka dhammaatay xabadda silibta ah intuu ninku afka gashaday markii uu macnaha macaankeedii afka uu macnaha dareemo inuu biyaha ku kabado xabadii silibta ahayd malliqahayna intuu afka ka soo saaro ka kala siinay markaasuu kana afka gashanaya oo biyaha ku liqaya ku saddexaad buu siinaya xabad timir intaasna isu dhiibeen heerkaasay gaadhay waxay gaadheen inay intay xoolaha qashaan xoolaha uuskooda inay biyo ka raadsadaan usmiray meesha macnaa waxay caalamku ka gaadhay inay uus miirtaan bay gaadheen oo ay biyo ka doontaan calosha xoolaha macna heerkaasay gaadheen oo xaalad culus bay ahayd sahayla-aan masaafada iyo meesha la aaday oo aada u fogo waa duulaankii ugu fogaan ciidanka loo socday iyo cadowga loo socday oo aada u tiro badnaa oo dawladii weyneyd ee rum yaa la qaabilahayo oo lagu socday carab iyo qabaa-isheedii ma ahayn duulaan aada u adag buu marka ahaa saas daraaddeed baa yani ilaahi subxaana watacala wuxuu ku magacaabay saacatu lcusra culayska iyo shiddada waktigeedibu rabbi ku magacaabay subxana watacala raggii maalinkaa raacay nebi maxamed sal alay wasalam raggaa ilahay waa ka taga waxbale subxana watacala waxaa laga soo wada aqbalay markay sigtay qaar ayaga ka mida quluubtoodu inay leexato maxaa laga wadaa inay xadka ka leexato oo ayba shakiyaan mashaqada iyo shiddadii markay ka tambadato iyo dhibaatadu quluubtu macnaha saamayn bay ku yeelanaysa qaluubta qaar baa marka waxay bilaabatay inay macnaha waxa weeye su-aalo isweydiiso oo adkaysigii iyo sabirkii meeshii ugu dambeeyey baa laga gaadhay waa laysasal gaadho waa laysdhaarto quluubtii marka inay leexato shakido war waxaan idin leeyihin malaha saxda maaha hor dhibkani malaha idinma qabsadeen haddii aada sax tihiin shukuub iyo macnaha waxa weeye dareen baa qalbiyadii ku dhashay qalbiyadii inay leexdaan oo iishaan mar ay ku sigteen oo qarka u saaran yihiin buu ilahay kasidaba aqbalay subxana watacala markaasuu ilahay tawbadda waafajiyey oo xagga rabbi iyo sugnaanshihii iyo diinta lagu sugnaaday u noqdeen rabbi subxaana watacala waa midkii turid badan oo addoomadiisa u turid badan naxariis badan laqad taaba allahu xaqiiqe alla waa kasoo wada aqbalay cala nabiyi nabiga dushiisa iyo wlmuhaajiriina muhaajiriinta iyo walansaari ansaar aladiina kuwaasoo itabacuuhu rasuulka raacay fii saacati alcusrati culayska iyo shiddada saacadeed iyo waqtigeed min bacdi maa kaada markay sigtay kadib markay sigtay kadib yaziiqu inay iilatoy leexato quluubu fariiqin koox qalbiyadood oo minhum ayaga ka mid maxay ka leexanaysaa cani ilxaqi inay ka leexato mar ay quluubtoodu qarka u istaagtay inay leexato markaasuu ilahi toobad aqbalay subxana watacala uma haddana taaba alla waa toobad aqbalay calayhim dushooda toobad buu ku irsaaqay xoogaagii qalbiga soo galay inay ka noqdaanoo ka tawbad keenaanoo ay yani tabaadkiiyo sugnaashihii diinta laajiyaan inahu alle maxaa yeelay inahu alle ra-uufun midkii tulid badan weeye bihi iyaga iyaga midkii u tulid badan wey raxiimun oo naxariis badan wa cala alaaati aladiina qullifuu wacala alaaati saddexdiina waa laga waa ka soo wadaqbalay alle aladiina saddexdaasoo khullifuu la gadaal mariyey la dibdhigay arrinkooda la dibdhigay xataa idaa baaqat ilaa ay cidhiidiyeentay calayhim dushooda alardu dhulkii uu ku cidhiidiyoy bimaa raxubat waasacnimadeeda lala qabo iyadoo waasica bimaa raxubat maca ruxbiha iyadoo weliba waasica oo wabaaqat ay cidhiidiyeentay calayhim dushooda anfusum nafafyaalkooda ilaa ay ku cidhiidiyeen oo wadanuu ay maleeyeen anlaa malja-a mataano magangal inuusan jirin min allahi ilaahay meel laga magangalaayo inaysan jirin ilaa ilayhi xaggiisa in la magangala mooye uma kadibna taaba alla waa toobad aqbalay calayhim dushoodu ka toobad aqbalay taaba wuu toobad waafajiyey calayhim dushoodu toobaduu waafajiyey liyatuubuu si ay usoo noqdaan maxaa yeelay ina allaha alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan wacala alaaati aladiina qullifuu dadkii laga soo wada aqbalay waxaa ka mid ahaa saddex nabi oo saxaabada ah saddexdaana waa saddexdeena kusoo marnay yani waxa weya darsigeena shalig aan malaynaya waakharuuna murjawna liamri illah ima yucadibuhum wa ima yatuubu calayhim kuwa arrinkooda la dibdhigo waa saddexda nin saddexdaa nin mid waxaa la dhihi jiray muraarat bn rabiic alcaamili mina waxaa dhihi jiray hilaal ibni umayat alwaqifi ka saddexaadna kacb ibn malik qisadii dharay ee xadiidka bukhaari iyo muslim kusoo arooray ee kacb ibni malik qisadaas saddexda nin ee arrintooda kusoo aroortay arrinkooda marka lasoo daamiyo waxay ahaayeen saddexda niman mu'miniinay ahaayeen munaafiqiin mayn lahayn saa ha ahaatee dagaalkiibay ka hadheen adduunye iyo shaydaan iyo waxunbaa jiisay oo dagaalkula dahay markuu nabigii soo noqday sal lay slam magaalada yimid bedelkii ay munaafiqiintu been ku cudurdaarteen oo intaan sheekadoodii nebigu ka dhagaystay oo uu ka ogolaaday kadibna la yidhi kaca iska taga idinkoo loo ilaahda dambidhaaf laidin weydiinay munaafiqiintii saa ay ku tageen oo been ku baxsadeen ayagu saa mayna yeeline runtii bay sheegeen wax la reebay oo cudurdaara ma lahabay waxaan ku cudurdaaranay lamtu maalin aan ka caafimaad badnayn ama ka xoog badnayn ama ka xoolo badnaynba nama soo marin khalad naf iyo shaydaan baa noo sheekaysa markaasaa nabigu wuxu uri sal lay waslam kuwa runtood weye ka cataga baa layidhi inta ilaahay arrintiina ka xukumay kadibna nabigu sal lay slam amar buu soo saaray oo uu leeyahay saddexdaa nin lalama hadli karo wax la hadli karo ma jiro xataa hadday ku yimaadaan oo kula hadlaan hadalka macnaha waxway ka qaadmaysa hadday ku salaamaan xataa salaad ka qaadmaysa bulshada muslimiinta saa lagu saddexdii nin afartan belidii meeshiisu bulshadii ku dhex jireen ayagoo axad la hadlayo aysan jirin kacab oo ninkii dhalinyarada ahaa labada inay kale laba waaweyn bay ahaayeen ayagu guryahoodiiba iska fadhiisteen oo meeshaas oodin iyo baroor laakiin asagu uu wareegahayaayo masaajidka nabiga kulasoo tukan oo dadweynihii iyo suuquu tegahayaayo yani inta haddana wax la hadlay maqlay nabigaan ku ag tukan buu leeya ishaan ku xadaya malena kusoo tiri wuxuu yihi markaan isaga kusoo jeedsada u iga jeedsa markaan barahayga kale ku jeedsadana hoosta xagga iga soo tiirinaya isaga soo dirmaan waa salaani bal inuu bishinta dhaqaajiyo inuu kuskaa qaaday in kale maalintii dabanin abu katadageen imaadeen ahay oon aada isu jeclayn buud aada aan u jeclaa dadka aan ugu jeclaa baan dayi derbigiisa intaan ka dhaca guri uut waa salaamay salaamtii muga qaadi waayo mar labaad baa salaamo makaygaba qaada mar saddexaad baa salaamo waxaa ihi buuri ilaahay baan kugu dhaariye ilaahay iyo rasuulkiisa inaan jeclaa mi ogta warkiibu ma ii gaabay wuxu ihi allahu rasuulu aclam sheeko dheer ba lalama siman ayada nimankii marka waa kadeedmeen oo dhulkii baa ku cidhiiriyay oo dhulkii ay yaqaaneen iyo dadka yaqaaneen baa isbedelay leanna bulshada aad ku dhex nooshahay faraxa iyo furfurnaanta iyo xasiloonida qalbiga waxaa keenaya bulshadanku aad ku dhex jirto ee la sheekaysanayso ee la fadhiisanayso ee ku soo dhaweynaysa ee salaanta ka qaad kaa qaadaysa ee macnaha booqanaysa isbooqanaysaan tanay nolosha ku furfurnaysa laakiin haddii hal maalin lagaa aamuso yani waxay nolosha dhan baa kugu cidhigin nimankii halkan waa kadeedmeena waa rafaadeen afartan beri baa saa lagu jira wax la hadlaya isu jira afartan beri markay saa ku jireen baa amarka la soo fulayoo la yidhi xaasaskiinana ka fogaada ayna sii arkay arrin toban beri bay saa ku sugnaayeen oo xaasaskiina ka fogaadeen konton beri markay u dhamaystirantay bay aayadana soo degtay marka wacala alhalaafati aladiina kullifuu saddexdii ninay arrintooda la dibdhigayna ilaahay waa ka toobad aqbalay galin lama jirto ilaahi subxaana wa tacaala arrintooda haba digdigee laakiin wuxuu ku soo dejiyey qur-aan ilaa qiyaami saaca la akrinay yaa saddexaana lagu soo dejiyey sababtuna waxa weeye waxay ahaayeen niman run sheegay oo yidhi isku qanciyey warbeen intii aynu mari lahayn runtu meeshay doonahay nagala dhacdee ha khadhaadhaato hadday rabtee aynu mudbashayn runtii buu ilahay ku badbaadiyey subxaana wa tacala oy ku badbaadeen waxaa arrinkooda la dibdhigay oo arrintooda loo dibdhigay ilaa dhulku ku cidhiiray dhulkii oo waasaca oo fidsan oo wax iska bedelay uusan jirin baa iyagii dhulkii ku cidhiiray ayaga dareenkooda markaad fiiriso dhulkii dhulkii ma ah waa isbedelay naftoodiina waa ku cidhiirtoo dareenka qalbigooda ku jiraay waasacnimadii iyo farixii iyo wixii o dhan waa isbedelay markaasaa waxay maleeyeen in meel kaloy ku badbaadi karaan aysan jirin alla mooye ilaahay kaasaa la digay alla waa ka toobad aqbalay oo toobadiibuu waafajiyey si ay u toobad keenaan aayaadkana la soo dejiyey marka saddexdaa min toobadooda ilahay ka cusabay subxana wa tacala wa cala alaaati saddexdii kor dushooda ilahay waa ka toobad aqbalay alladiina saddexdaasoo kullifuu la gadaal mariyey oo la dibdhigay arrinkooda la dibdhigayda waxaa laga wadaa munaafiqiintu fadhigii nebigu uu fadhiyey waa loogu jawaabay iyaga kaca iska tagaa layihi ilahayna dibidhaaf baan idiin weydiinay saddexda laakiin waxaa la yidhi idinka arrinkiina intuu alla ku xukumayo kacsaga kulliku marka waa arrintooda ilaahay baa loo digdigayo jawaab lama siimin isaga unbali xataa idaa baaqad ilaa ay cidhiiriyantay baa la digdigay arrinkooda calayhim dushooda ilaahay ku ciriiriyamay alardu dhulkii ay ku ciriiriyeen ilaah dhulku ku ciriiriyamay bimaa rabibat dhulkiibaa ku ciriirma waxaa laga wadaa dhulkiibaa fiidaha intuu ka soo laabmay buu isa soo ciriiriyey miya maya dhulku waa sidiis wadaaqat xataa idaa daaqat calayhim alardu ilaa dhulku ku ciriiriyamay bimaa rabibat maca ruxriha waasacnimadeedii lala qabo ayadoo waasacoo dhulkii waxba iska bedelin bay iyaga ku ciriiryantay wadaaqat ay cidhiiryantay calayhim dushooda anfusum nafsiyaalkooda ay ku cidhiiryeen naftoodiibaa cidhiiri gashay oo bulshadan goysay ee ka aamustay ayay cidhiiri la galeen oo wadannuu ay maleeyeen ilaa ay maleeyeen allaa malja'a meel yani la magan galay inaysan jirin min allahi ilaaha laga magan galaayo ilaa ilayhi xaggiisa mooyaane waxay yaqiiniyeen wax kale inaysan ku baxsan karin haddaan ilaahay ka cararno meelaan uga fakan karno ma jirto meelaan magangeli karnana ma jirto meel aan ku baxsan karnana ma jirto xaggiisa inaan cararno mooya marka run aan iska sheegno ilaahayna arrinkeena aan u dhiibanno sidii ilaahay noogu taliyana aynu aragno isaga meel looga baxsan karo ma jirto wadannuu ay yaqiiniyeen allaa malja'a ama ay maleeyeen malaha yaqiintaaba macnaa la yidhahda yaqiintoodu wadannuu allaa malja'a makaanu magangal inuusan jirin bay yaqiiniyeen min allahi ilaahay laga magangalo ilaa ilahi xaggiisa in la magangalo mooyaane uma kadibna taaba alla toobadiibuu waafajiye calayhim dushooda liyatuubuu si ay u toobad keenaan inay toobad keenaan darteed buu ilahay toobada waafajiyey maxaa yeele ina allaha alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan alraxiima oo naxariista badan addoomadiisa ilaahay lama jeclo inuu cadaabo inay dembiga ku madax adaygaan oo ku adkaystaanna lama jecla laakiin wuxuu la jecelyahay hadday khaldamaan inay soo noqdaan sas bal ilahay toobada addoomadiisa waa ku farxa isagoo wax maslaxa iyo wax bari ayna ugu jirin buu haddana rabbi toobada addoomadiisa ku farxa maxaa yeele ilaahay waa tawaab oo magacyadiisa waxaa kamid ah atawaab midka toobad aqbalka badan soo noqoshada marka addoomadiisa waa ku farxaya rabbi subxana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah marka ciqaab bay ahayd ciqaab bay ahayd digdhigida la dibdhigay iyo aamusida laga aamusay iyo go'doominta la go'doomiye waxay ahayd nooc ciqaabe ah sidaa waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa ruuxa in laga hijiroon karo la goyn karo sababta loo goynayo hadday tahay sabab diineed saas maana waa mubtadic bidcadii baa laga kari waayo waa faasiq fisqigii baa laga kari waayo haddii laga kari waayo oo laisleeyahay haddii la gooniyo oo laga aamuso inuu wax iska bedelaan baa laga yaadaa fasadaa haddii la qabo waa la goyn karaa saddex beriska badanba xataa laga maqnaan karaa laakiin waa goorma waa marka laisleeyahay maslaxay u noqon doontaayo arrinkan wuu ka waantoobi haddii arrintaa damaaci laga qabo hunguri laga qabo waa lagu samayn karaa macana xadiiskan iyo nusuus kalaa kutusay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen ittaquu llaha alla ka cabsada oo wakunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheega la jirankooda nimankaasi waxaa ilaahay ku badbaadiyey run sama kacbun maalik waa kii lahaa ruux ilaahay uu igu nimceeyo run inta aniga uu igu nimceeyey oo kaleeta ma jira waxa ilaahay igu siiyey run intuu ku siini saas daraadeed wuxu uhi nebi allow ilaahay subxaana watacaala maadaama run maanta uu igu badbaadiyey raggii aan isla hadle munaafiqiinta ahaana ilaahay uu ku soo dejiyey wax soo dega kii ugu adag badnaa qur-aan adag baa lagu farixiyey iyaga anigana ilaahay uu run igu badbaadiyey waxaan ballan ku qaadayaa wuli intaan noolahay inaana been sheegin saas maana inta aan noolahay aayadda maadaama nimankaas saddexdaa run lagu badbaadiyey dadkii la midka ahaana been ay ku halaagsadeen yaa waxaa la daba dhigay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah wa kunuu maca asaadiqiin dadka runta sheega la jiro oo runta ku dadaala yacni qalbigaaga ka run sheego qalbigaaga iyo afkaaga yeela iskhilaaf rabbi subxaana watacaala u run sheego daacad u noqo afkaaga ka run sheego beeniyeyna ka soo bixina iska ilaali waa dhaqan munaafiqiin xubnahaaga ka run sheego yayna iskhilaafin afka iyo adinkiiyo qalbiga iskhilaaf wax wada soxda ha noqdeen wakunuu maca asaadiqiina intaba way gelaysaayo addoommada ilaahana run u sheeg rabbigaana run u sheeg subxaana watacaala laakiin beenta iska jiro xadiidka saxiixa nabigeena sal lay slam waa ka odhanaya xadiidka cabdullahi bn mascuud calayka bisidqi fa ina asidqa yahdi ila albir warunta laazima runtu samaha ayay dadka ku hanuunisaa samahuna dadka jannada ayuu ku hanuuniyaa ninku inuu run sheegayo ka zuuli maayo oo uu runta ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa loo qoro inuu yahay nin run badan been kale iska jira bu nabi sal lay slam maxaa yeelay beentu fujuurka iyo dembiga ayay kugu hogaamin fujuurkuna naar buu kugu hogaamin ninku inuu been sheegayo beenta ku dadaalayo ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro been badane saas daraadeed wakunu maca saabiqiin runta ku dadaala runta ilaahay subxaana watacaala xataa haddaad markaa aad khanaa tahay miro wanaagsan baad ka guran doonto natiijadeeda marnaba ku khasaari mayso runta macna marka runta ku dadaalay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ittaquu llaha alla ka cabsada oo wakunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheega la jirankooda ahaada kuwaas la jiro oo dhaqankooda qaatayo macna ma kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alcarab ma kaana ma ahaanin liahli lmadiinati madiine dadkeeda uma ahaanin uma haboona iyo waman xawlahum kuwa hareerahooda ah oo min alacraabi dadka reebaadiyaha ah labadaa qolo midna uma haboona an yatakhallafuu inay hadhaan can rasuuli ilahi sal lay slam rasuul alla inay ka hadhaan inay rasuul ilaahay ka hadhaan uma haboona walaa yargabuu inay jeclaadaanna uma haboona bianfusihim nafafyaalkooda inay jeclaadaan can nafsii naftiisa inay ka jeclaadaan rasuulka naftiisa sal lay slam dalika kaasina waajibnimadaa inay rasuulka ay raacaan yihin bianahum sababteedu waxa wey bianahum iyagu laa yusiibuhum inuusan asiibayn dama-un oon oon ma asiibo walaa nasabun daalna ma asiibo walaa makhmasatun gaaja ma asiibo fii sabiili illahi jidka ilahay kuma asiibtiy alla darti walaa yusi walaa yata'uuna ma joogsadaan mawdi'an makaanu joogsi meel lagu istaagana kuma istaagaan makaanu joogsigaa iyo meeshaasoo yagiibu ciila alkufaara gaalada ciila walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin cadow xaggiisa laylan gaadhitaan cadow kama gaadhaan guul iyo liid kama gaadhaan ilaa haddii arrimaha mid ka mida uu dhaco kutiba waa la qoraa lahum iyaga ayaa loo qoraa bihi yacni arrimaha dartood waxaa loogu qoraa camalun camal baa loogu qoraa saalixun oo wanaagsan ina allaha alla maxaa yeele ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalaa ajirkooda ilahay ma dayaco macnaha waxaa loo soo jeedinayaa qolyihii nabiga ka hadhay sal alay slam ama reer madiina ha noqdeen ama ha noqdeen qolyihii baadiyaha deganaa labadaa midkay dooniba ha noqdeene qolyaha nabiga ka hadhay sal alay wasalam oo magaalada iskaga hadhay magaalada ku hadhay rasuulkuna duulaanka u baxay baa la canaanay waxaa la yidhi ree madiina iyo kuwa hareerahooda reebaajiyaha gar uma ay laha wax u haboonna ma aha inay ka hadhaan rasuulka sal lay slam naftoodana ay ka jeclaadaan tis naftooda ay jeclaadaanoo naftooda ay ka hormiyaan tii rasuulka sal lay slam macnaheedu waxa weyi meesha nebi maxamed uu naftiisa u quuray oo intaasoo rafaada inuu maro uu ku talagalay inaad naftiina kala lex jeclowdaan kala lex jeclaataan oo aydaan u ogolaanin naftiina taa macnaheedu waxa weeye naftanada ayaanu ka jecelnahay ka rasuulka sal lay slam walaa yargabu bianfusihim can nafsi baynamaa loo baahnaa inay naftooda ku difaacaan rasuulka sal lay slam oo rasuulka naftiisa ay ka jeclaadaan nafafyaaltooda ka jeclaadaan naftooda ka jeclaadaan taasaa loo baahna marka waxaa la leeyahay inaad rasuulka sal lay slam naftiisii iyo dhibka uu marayo iyo isaga oo weliba da sanadkii lixdan iyo saddexaad buu ku jira rasuulka sal lay slam markaa isaga sanadkii lixdan iyo saddexaad buu ku jira ama lixdan iyo labaad buu ku jira rasuulka sal lay slam waa da isagoo saasa baan haddana naftiina jeclaysanaysaan ood ka hadhaysaan oo rafaadka idinkoo diiday saasa la leey arrinkaa isaga oo inaad rasuulka raacdaan wey sababtiisa waxa wey waxaa laydinku waajibinaya rasuulka raacitaankiisa wax kale maaha dan baa idinku jirta dantaa idinku jirtay maslaxada wixii idin soo gaada oo oo oon ah ama meeheed daal ah iyo dhibaato ah ama gaajo ah oo ilaahay jidkiisa idinku soo gaada ama meel intaad ku istaagteen dhulka ka mida ood marteen oo gaalada ka cadhaysiinaysa oo ciil gelinaysa meel aad martay oo gaaladu markay meeshaasu maray la yidhahda ka xanaaqeen oo ciil uu qabtay ama meehe gaalada guul aad ka gaadheen iyo meelaad kaga adkaateen iyo haniime aad ka soo qabsateen waxaasoo dhan camal saalixa sababtiisa laydinku faray gaasada ku qabatay oonka ku qabtay rafaadka aada rafaadnay daalka aadaashay meel kastoo martood ka gudubtay waxaasoo dhan sababtiisa camal saalixa lagu qoray camal saalix ma rabtaa miyaa laysanayn raadisha ma waxaasoo waxaad ka maarmi kartaan lugtaad qaaday waa aj togaad ka gudubtaba waa aj wadadaad martaba waa aj raadkaagu waa ajib oonkaagu waa ajib kaasadaadu waa ajib guusha aad gaalada ka gaadhay waa ajib xanaashinta gaalada aad ka xanaashintay waa ajib war waxa waxaad ka maarmi kartaa ma saas daraaddeed masaalixdaa faraha badan ee ku jirta daraaddeed baa laydinku waajibiyey rasuulka raaca salawatu rabbi wasalaamu calayh sidaas wey macna maa kaana ma ahaanin liahli lmadiinati reer madiina uma ahaanin madiine ehelkeediiyo dadkeeda uma ahaanin oo uma haboonow wax u fiican maa oo u haboon iyaga iyo waman xawlahum iyo kuwa hareerahooda oo min almad oo min alacraabi reebaadiyaha ah iyaga iyo kuwa hareerahooda reebaadiyaha midna uma haboona oo kuma haboona an yatakhallafuu inay hadhaan oy kadib maraan can rasuulillahi rasuulka alle inay kadib maraan rasuul alle inay ka hadhaan oo kadib maraan oo duulaanka kaga hadhaan arrin haboon ma ah walaa yarqabu walaa an yarqabuu inay macnaha waxa weyaan ay jeclaystaan ama ay jeclaadaanna mid u haboon ma bianfusihim nafafyaalkooda inay jeclaadaan can nafsihi rasuulka naftiisa inay ka jeclaadaan naftooda inay la jeclaadaan oo ay tii rasuulka sal alay wasalam qatarta ay marayso iyo dhibka ay marayso naftooda halkaa ay kala ka ceshadaan oy kala lex jeclaadaan taasi ma haboon dalika arrinkaasina lasoo sheegayoo inay nebiga raacaan waajibnimadeeda dalika arrinkaas bianahum sababtu an bianahum iyagu laa yusiibuhum inuusan asiibaynin sababtiisu waxa weeye biannahum iyaga laa yusiibuhum inuusan asiibaynin dama-un ool inuusan asiibayn walaa nasabun iyo daal walaa makhmasatun iyo gaajo fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa kuma asiibto ilahay dartii uma asiibto uma gaadhaan arrimaha walaa yataquuna ma joogsadaan mawdican meel la joogsado walaa yataquuna ma istaagaan mawdican meel la istaago ama meel lagu joogsado oo dhulka ka mid a kuma joogsadaanoo ma istaagaan meeshaasoo yaiidu ciila mawdicaasoo yaiidu ciila alkufaara gaalada ciilo oo ka cadhaysiiya walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin cadow xaggiisa maylan gaadhitaan ma gaadhaan ma gaadhaan cadow xaggiisa gaadhitaan waxaa laga wadaa guul iyo lib kama helaan haniimo kama qabsadaan ama cid kama dilaan ama kama soo qabsadaan saasaa laga wada walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin cadow xaggi maylan gaadhitaan lid iyo guul kama gaadhaan ilaa haddii ay dhacdo intaa mid ka mihi kutiba waa la qori lahum ayaga ayaa loo qoraya lahum ayaga waxaa loo qoraya bihi kaa la soo sheegay sababti arrimaha la soo sheegay sababtooda waxaa loogu qorayaa camalna camal baa loogu qorayaa saalix loo wanaagsan camal saalix oo toosa maaha acmaashan waxay iyagu sameeyeen oo toos camal saalixa ma laakiin waa aathaar ka dhalatay aathaartii ka dhalatay waxay keentay in ilaahay camal saalixa u faro maxaa yeelay ayagu oolka mayna keen oolka waxa iyagu sameeyeen ma daalkana ayagu mayna samaynin gaajadana mayna samaynin yacni waxyaabahani waa aathaar aathaartaas sababteeda baa camal saalixa lagu qoray maxaa yeelay ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafale ee camalkooda hagaajiya ajirkooda ilaah ma dayacayo subxana wa tacala marka taas arrimahaasi arrimo la beerberan kara maaha arrimo la dayici kara maaha saas daraaddeed buu rabbi subxaana wa tacaala aakhare iyo khayr iyo ajir buu idinla rabaa taasaana keentay in laydinku waajibiyo raacitaanka nabiga sal lay slam walaa yunfiquuna waa lasii wada walaa yunfiquuna ma nafaqeeyaan ma bixiyaan nafaqatan nafaqa ma bixiyaan nafaqadaasoo sagiiratan yar walaa kabiiratan iyo mid weyntoon walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan tog ma gooyaan ilaa hadday sameeyaan oo arrimaha mid ka mida ay sameeyaan kutiba waa la qori lahum iyaga ayaa loo qoraya arrimahaasaa la qoraya maxaa loogu qoraya liyajziya inuu abaal mariyo hum iyaga allahu alla inuu abaal mariyo darteed axsana maa shayka ugu wanaag badan inuu ku abaalmariyo kaanuu ay hay yacmaluna koo samayn waxay samaynayaan ka ugu wanaagsan inuu ilahay ku abaalmariyo daraaddeed macnaheedu waxa weeye nafaqadii ay bixiyeen wixii xoole ay duulaanka ku bixiyeen sahay ay u qaateen gaadiid ay ka dhigteen wax alla wixii xoole ay ku bixiyeen ha yaraata ama ha badnaateen togii ay gooyeen iyo wadooyinkay mareen iyo dhulkay mareen kulli intaasoo dhan ilahi waa u qoraya subxana wa tacala waxay sameeyeen oo dhan waa qoran xataa axaadiidka waxaa ku sugan faraska uu wato raadkiisa iyo kaalihiisa iyo doog daadkiisa iyo cabitaankiisa biyaha iyo waxa aasaar uu samaynayo oo dhan in isagaa jir looga qoray ninkii lahaa ee duulaanka ku galay baa ajir looga qorayo maana iskaba dhaaf isaga waxyaalaha uu samaynayo waxa ka dhalanayo warkeeda iskaba dhaaf maana saas weeyaan arrintaasi ninka qayb libaax ka qaatay wuxuu ahaa cusmaan bn cabdan radi allahu canhu cusmaan sida xadiidka yani ay soo saareen axmed iyo kaydka ay soo saareen uu kutusayo wuxuu leeyahay ninka la cabdiraxmaan asulami rasuulku sal ly wasalam markii uu ciidankii yani tabuuk uu qabanqaabinayay ayuu nabigu ummadda la hadlay sal lay wasalam wuu khudbeeyey wuxuu nabigu ka codsay sal lay wasalam ciidanka qabanqaabadiisii iyo qarashkii uu ku bixi lahaa oo ciidanku ku duuli lahaa in la keeno cusmaan baa istaagay markaasa wuxuu yihi calaya miatu baciirin biaxlaafiha wa aktaabiha boqol neef oo geel ah oo reeyadii lagu fuuli lahaa wata ayaa nabiga bixinaya nabigu waa ku celiyey sal lay wasalam warbixiya markaasaa cusmaan baa haddana istaagay wuxuu yihi boqol kalaa nabiga ku daray oo reeyadoodi wata nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam war ku dara isagiibaa haddana ku noqdo boqol kal reeyadoodi wataan ku daray bu nabigu sal lay markaasaa nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam yani hadal cajiib ah maa calaa cusmaana maa camila bacda hada bu nabigu sal lay slam ina cusmaan ina cafaan maanta kadib wuxuu sameeyahay waa bas bu nabigu sal war ciidanka maanta baxaya ninkii kharashkiisa yaa kharashkiisa bixiyo janno yeesha anaa bixinayo nabigu sal lay wasalam yuu nabigu riwaayo kale waxay leedahay wuxuu nabiga u keenay alfa dinaar kun dinaar oo lacagtii dahabka waagaa ah buu nabiga u keenay salawatu rabbi waslamu caleyh maanta kadib wuxuu sameeya dhibi maysa buu nabigu sal lay waslam ninka marka qaybta libaaxa qaatay oo soo gelaya walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan cusmaan ibni cafaan bu aha radi allahu canhu wuxuuna ka mid ahaa min agniyaai saxaaba saxaabada raggooda xoolaha le buu ka mid aha man ayib walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan wax la bixiyo nafaqa ma bixiyaan sagiiratan midaas way walaa kabiiratan iyo mid weyntoona ma bixiyaan walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan tog ma gooyaan socodka ay hayaan tog kuma gooyaan ilaa hadday dhacdo arrimaha mid ka midi hadduu dhaco kutiba waa la qori lahum ayaga ayaa loo qorayaa mu'miniintaa sameeyey baa loo qorayaa oo taa lafteedabaa la qorayaa u fiirsada aayadii hore waxyaabihii ku jiray waxaa la yidhi camal saalixa looga qoraya aayadan kuwa ku jirana waxaa la yidhi iyaga laftoodaaba la qorayaa laftoodaa la qoray nafaqaduu bixiyey lafteedii baa la qori oo togii uu gooyey laftiisii baa la qori laakiin kuwa hore waxa uu looga qorayaa camal saalixa looga qoraya maxaa yeele kuwana toos weeye kuwana waa toos ma ayib ilaa kutiba lahum waa loo qoraya lahum iyaga ayaa loo qoraya liyajziyahum maxaa loogu qoraya liyajziyahum llahu inuu abaalmariyo alle daraaddeed axsana maa iyaga inuu ku abaalmariyo axsana maa shayka ugu wanaag badan kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameey waxay samaynayeen ka ugu wanaag badan in lagu abaalmariyo daraaddeed baasaa loo yeelay wamaa kaana almuminuuna liyanfiruu kaafa wamaa kaana ma ahaanin almuminuuna muminiintii ma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan xaal ay idil yihiin falawlaa nafara may baxaan falawlaa nafara may baxdo min kulli firqatin qayb walba oo minhum muminiinta ka mid a daa'ifatun koox may ka baxdo liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinka si ay u fahmaan waliyundiruu iyo inay digaan daraaddeed qawmahum qowmkoodana ay u digaan idaa goortay rajacuu ay laabtaan ilayhim qowmkii inay markay ku laabtaan kadib lacallahum waxay mudan yihiin qowmkoodii loo digayey yaxdaruuna inay digtoonaadaano xumaanta ka digtoonaadaan aayadani laba tafsiir baa ku jira tafsiir waxa weeye in la yidhaahdo aayaddu waa aayadihii jihaadka iyo dagaalka ay weli kusii saabsanta macnuhuna wuxuu noqonaya mu'miniinta maadaama aynu soo marnay in aada loogu canaantay baxa oo aayadihii hadda ugu dambeeyey ay ahaaye ka mid ah maa kaana liahli lmadinati waman xawlahum min alacraab inay hadhaan maaha horayna aynu soo marnay infiruu khifaafan wa hiqaalan idinkoo fudud iyo idinkoo culusba baxa arrintaas ayaa la sii caddaynaya oo faahfaahin laga sii bixinaya oo waxaa la leeyahay mu'miniintu kulligood inay wada baxaan oo israacaan maaha oo nebiga ay wada raacaan sal alay waslam bal inay qayb walba ay kooxi ka soo baxdo ayaa loo baahanya maxaa yeele haddii la yidhahdo kulligood duulaalka ha u baxeen magaalooyinkii yaa sii maamulaya oo hantidii yaa sii haynaya oo beerihii iyo macnaha waxa weye carruurtii iyo dumarkii iyo yaa looga tegaya oo xoolihii noolaa yaa ilaalinaya oo sabxayo o waraabinaya macnaha waxa weeye adduunyadii dhinac bay kaga xidhan tahay dadkani waxaa la rabaa cid walba koox walba qabiil walba qaarna inay ka soo baxaan qaarna hadhaan kuwan marka soo baxay rasuulkay raacayaan oo duulaanka gelaya duulaanka markay galaanna duulaanka dhexdiisa intuu nebigu ku jiro waxaa soo degaya aayado qur-aan arrimaa dhacayo oo nebigu uu xukumaya axaadiis badan buu axaadiis ayuu saxaabada u sheegaya duulaanka iyo cilmiga berashadiisii baa isleh maxaa yeelay ninka wax baranayaay waa ninka nebi maxamed la socdo salawatu rabbi waslamu caleyh ninka ka hadhay cilmi badan baa dhaafay maadaama nebiga duulaan uu baxay ninka duulaanka u raacay intuu duulaankaa jiro oo dhan aayadaha soo degayo wuu baranaya isagoo duulaan ku jira wax alla wixii nebigu xukumo iyo hadalka ka soo baxa iyo ficilkiisao dhan buu fiirinaya oo uu baranaya markii ay soo laabtaan oo duulaanka ka soo noqdaanna cilmigii ay soo xambaareen baa waxay barayaan dadkii ay usoo noqdeen kii qabiilkiisa ka yimid qabiilkii bay cilmigii kula noqon markaasuu bari kii magaalo ka tegay magaaladiibuu kula laaban cilmigii soo degay buu gaadhsiinaya oo baraya maysaa noqota baa lale inaad iswada raacdaan maaha waa inaad kala hadhaan qaarna duulaan qaarna ay macnaha waxa wey magaalooyinka joogaan sidaasi waa tafsiir o waxay noqonaysaa marka duulaankii iyo cilmiga barashadiisi baa iswata waa isku lamaayay kadibna soo noqoshada ragga wax baraya markay soo noqdaan waa raggii duulaanka ka soo noqday tafsiirkaasi waa mid qolana waxay leeyihiin me waxaa laga wadaa nabiga sal alay wasalam markuu ciidamo diro isagu magaalada ku hadho saraayaadka waxa lii jira ciidamuu diraya isaguna magaalada ku hadhay ma aha inaad wada baxdaan inaad ciidankaa la dirayo wada raacdaan meehe nebiga jooga ee magaalada ku hadhay qaarkiin waa inay magaalada kula hadhaan oo qaarkiin joogtaan oo qaarka jooga maxay qabanayaan marka qaarka joogaayo waxay samaynayaan nebigay cilmiga ka xambaarayaan oo duruustii bay qaadanayaan oo aayadihii soo degay bay baranayaan markay bartaan kadib raggii duulaanka ku maqnaa markay soo noqdaan ayagaa wax baraya marka kuwii sii joogay oo nebiga la sii joogay oo wax bartay ayaa kuwa maqani markay yimaadaan marka baraya wixii soo degay qur-aankii soo degay wixii macnaa wax way axkaamaha axaadiistii iyagaa baraya macnaha da taa in laga wadana waa suurtagal laakiin ta hore aynu ku socono macnaha wamaa kaana ma ahaanin almu'minuuna mu'miniintu ma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan xaalay idil yihiin ayagoo idil inay duulaan u baxaan ma ahaanin masaalixdii kale waa in cid looga tago cidin waa in laga tago macnaha falawlaa nafara may baxdo min kulli firqatin qayb walba oo minhum mu'miniinta ka mida daa'ifatun jamaaca iyo kooxi may ka baxdo qayb walba oo muminiinta ka mida qabiilka yani masalan waxa weeyaan degmada qayb walboo mu'miniinta ka mida waxaa la rabaa inay jamaaco iyo kooxi ka soo baxdo kooxdaas soo baxday ee nebi maxamed duulaanka u raacday maxay samaynaysaa marka waxay samaynaysaa maxay u baxayaan liyatafaqahuu inay fahmaan daraaddeed fi diini diinka dhexdiisa inay fahmaan inay diinta fahmaan oo qur-aanka degaya in ay fahmaan oy bartaan macnihiisana bartaan nabigana sal alay slam qaab dhaqankiisaoo dhan baa wada sharci ahe la socodkiisa inay fiqhi iyo fahm iyo diin ka qaataan saas daraaddeed liyatafaqahuu fi diin waliyundiruu iyo inay digaan daraaddeed qawmahum qowmkooda inay u digaan idaa goortii rajacuu ay laabtaan ilayhim qowmkii markay ku noqdaan duulaanka markay ka soo noqdaan oo qowmkoodii ku noqdaanna inay markaa dadka diinta gaadhsiiyaan way macnaha masalada waa masalada laba tiir oo diintu ku taagan tahay bay aayaddu baraarujinaysaayo tiirka koobaadi waxa weeyaan altafaquh fi ddiin diinta in la fahmo oo yani waxa weye aqoon loo yeesho talabaadna ruuxu markuu diinta aqoon u yeesho inuu dadka gaadhsiiyo waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ileyh oo cilmigan iyo fahamkan uu bartay waa inuu seke ka bixiyo xooluhu sakaa laga bixiyaa cilmigana sakaa laga bixiya sekada cilmiga laga dhiibaayo waxa weeye inaad dadka gaadhsiiso dadka barto labada arrimood in laysku daro ayaa la doonayaa oo dadku markay cilmiga soo xambaaraan cilmiga waa loo safraa oo meeshaad joogta hadduusan oolin meelo fogfog baa loo aadaa oo raxalaad iyo dhibaatooyin baa loo maraa laakiin cilmiga markaad soo xambaarto waxaa la doonayaa dadkaaga inaad kusoo noqoto oo diinta gaadhsiiso ood khayrka u sheegto ood xumaanta ka reebto waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayh lacallahum waxay mudan yihiin qowmkii marka loo digo yaxdaruuna inay digtoonaadaanoo xumaanta iyo macnaha waxay samaynayaan ay ka digtoonaadaan saas way macnaha إن الذين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها الذين كوا آمنوا رميه قاتلوا لدق علما الذين كوا لدق علما يلونكم إذ اللحرد ومن الكفار قال هذا وليجدوها هلين فيكم لحدين غلظة غلف سنان إي أبيها كهلين واعلموا وحد وقتان ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa isaga ka cabsada inuu la jiro inuu la jirankooday dadkii iimaanka lahayow gaalada kuwa idinku xiga deegaan ahaan sohdimaha kuwaad wadaagtaan kuwaa ka bilaaba bu rabbi subxana watacala kuwaa la dagaalama kadibna kuwa kusii xiga kusii xijiya kadibna kuwa kusii xiga kusii xijiya ilaa ay kelimada ilahay sarma oo dhulka fitna iyo shirki laga waayo ta labaadi waxa weeye gaaladu idinka markaad la dagaalamaysaan oo dagaal idinka dhexeeyo adayg iyo qallafsanaan ha idinka heleen silsilaax iyo dabaxsanaan lama rabo mar haddii ay dagaal tahay hadda dagaal waxaa la rabaa inaad darsi siiso darsigaasoo lama lama iloobaan ah darsi aynan iloobin wixii iyaga ka dambeeyana ay ku cibro qaataan in la siiyaa la doonay silsilaax iyo dabac dabac meeshan kama soconay yasaasana waatan soo marnay jaahid lkufaara wlmunaafiqiina waqlub calayhim wanabihama ku qallabsano oo ku kakanow goobaha dagaalka marka la joogo saasaa macnaa la doonay walyajiduu fiikum hilda waxaadna ogaataan kuwa cabsado ilahi la jira subxana watacala rasuulkana saasuu ah dagaalka wuxuu ka bilaabay madiine markuu joogay jaziirat lcarabbu marka hore qabtay maka daaif khaybar oo ka horeysay madiina yani waxa weyaan magaalooyinkii ku teedsanaa dhinacyaha ka ah uu markii hore nabigu qabtay sal lay slm kadibna yeman markii jaziiratulcarab uu isku dubariday nabigu sal lay slam duulaankiisii wuxuu u qabanqaabiyey dawladdii marka sohdinta la wadaagtay dawladaha waaweyn ugu dhoweyn oo ahayd dawladdii ruom sanadka sagaalaad waa ka qabanqaabiyey dagaalka tabuuq duulaanka tabuuq waa ka nabigu qabanqaabiyey sal lay slam tabuuq markuu gaadhay oo xaaladdu adkaatay saan haddaba soo sheegnay yuu nabigu dadkii soo celiyey soddon beri buu magaalada joogay nabigu sal lay slam wax ku dhow yani waxa way dhowr iyo labaatan beri buu magaalada joogo meesha deganaa wax u yimaada markuu waayo xaaladiina adkaatay buu muslimiinta soo celiyay nabigu sal lay slam kadibna halkaa markay joogto jaziiratulcarab ay gacanta ku jirta buu nabigu geeriyooday salawatu rabbi waslamu caleyh meeshii isagu uu kaga tegay waxaa ka qaaday abubakr sidiiq abubakar xawshiisu waxay ahayd isagu muddadii uu khaliifka ahaa intii ridowday oo islaamnimada ka noqotay buu islaamka dib ugu soo celinay arrimihii gudaha ilaa way qasantay carabtii oo dhan baa qasantay saddex magaalo keliya baaba ka hadhayba dadki intii qabaaisha kale waa ridoobeen abubakar muddo gaaban muddadiisu waa iska gaabnayda wuxuu ku mashquulsanaa intii islaamka ka ridowday in islaamka dib loogu soo celiyo oo islaamka gudihiisii dib loo mideeyo iyo awoodii talabaad kuwii sakada diidayna in lagu qasbo sakadii inay dib u bixiyaan hawshiisu intaa markuu dhammaystay arrimihii gudaha isku aadiyey diyaar uu yahay inuu marka dibadda u duulo ayuu marka isagana tiisa ilahay ku tir halkaa waxaa ka qabtay cumar bn khataab radi allahu canhu cumar waa ka marka ruum ku duulay furusna ku duulay labadii dawladood ku xibay bay ahayn wuu liqay wixii ka dambeeyena saxaabadu saasay dowlad dowlad u liqeen yani waxa wey qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar kolba kuwa ku xiga kuwa kuwa kusixiga kus kusixiga saasay hawsha u socotay saasay hawsha u socotayo saasay isaga dambeeyeen oo dhaxalkaasay kala dhaxleen saas wey macnaa waclamuu ana allaha maca almuttaqiina waxaa laga wadaa inta aad ilaahay ka cabsanaysaan alla waa idinla jira cadowgiinana waa idinka hilinay laakiin maalinkaad taqwada ka tagtaan iyo alla ka cabsiga bas garabkiina waa laga baxay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xidhiidha idinku xiga oo min alkufaari gaalada walyajiduu hana heleen ha heleen fiikum dhexdiina gaaladu ha ka heleen hilzatan qalafsanaan iyo adayg ha idinka heleen silsilaax iyo dabacsanaan ma aha waclamuu waxaadna ogaataan ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa ka cabsada la jirankooda inuu kuwa inuu la jiro mar walba inta islaamku toosnaa oo muslimiintu ay diinta ku toosnaayeen intay caalamka ay furanayeen bay taqwadaa intay ku aadanaayeen maalinkay taqwada ka tageenna ayagaa dib loo cunay iyagaa dib loo cunayo xaggaana waxaa laga soo bilaabay ilaa atraafu asiin china fiiddiisa laga soo bilaabay xaggaana waxaa lagaga biyo keenay faransiiska iyo cundulus iyo dhankan maqrib baa laga soo galay dhinac walba inta lagaga yimid baa waxaa lagu ururiyey meel yar waa goorma waa maalintay taqwada ka tageen maalinkaa muddo ay wakti ay ka tira badnaayeen ma jiro maalinkay tiro yaraayeen laakiin cabsi ilaahay ay hayeenna oo jidka ilaahay ku toosnaayeenna adduunkii bay furteen maalintay taa ka tageenna tiradooda si kasta u badan iyo tayadoodaba yani waxa weeye inta la qabsaday baa la cunay iyagi sidaas mana marka waa inaad ogaato cunsurka iyo tiirka muhimka ah waclamuu ana allaha maca almuttaqiin saas weya waida ma unzilat suuratu faminhum man yaqulu ayukum zaadatu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadatum iimaana wahum yastabshiruun waida ma unzilat haddii lasoo dejiyo suuratu suurad haddii lasoo dejiyo fa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man cid ayaa ka mida yaquulu odhanaya ayukum kiineebay zaadatu u kordhisay haadihi midani iimaanan iimaan u kordhisay war yaa iimaan ka kororsaday faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fazaadathum aayadii waxay usii suuraddii waxay u siyaadisay iimaanan iimaan bay u siyaadisay wahum iyaguna yastabshiruuna kuwa bishaaraysanayo ay suuradda soo degitaankana ku faraxsan wa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudur ku yahay kuwa qalbiyada ka jiran fazaadathum waxay u siyaadisay rijisan qurun bay u siyaadisay ilaa rijisihim qurunkoodii kore lagu daray haloo geeyey qurunkoodii hore ee qalbigooda ku jiray ku kalay ugu siyaadisay wa maatuu way dhinteen walxal hum iyagu kaafiruuna ay gaalayiin munaafiqiinta ayaa la sheegayaa sayna qur-aanka uga faaidaysanin qur-aanka kama faa'idaystaan kumana intifaacan markay suuradii soo degto ayagii baa wada hadlaya mid baa kii kale wuxuu ku leeyahay ayukum zaadathu haadihi iimaana war middan iyay iimaan u siyaadisay iyagaa sheekaysanay waxaad ka kororsateen ma jiraan waxba ma ka faa'iideen maya waxba maana ka faa'iide allah ka jooga wuxuu yidhi dadka ay iimaanka u siyaadisay waa dadka mu'miniinta ah wayna bishaaraysanayaan oo marka la yidhahdo suurad baa soo degtay iyagaa ku farxay markay dhegaystaanna iimaan bay siyaadsanayaan laakiin kuwa qalbiyada ka jiran qurunkii qalbigooda ku jiray unbay qurun kaleeto loogu siyaadinoo aayad suuradda soo degtay inay wax ka faa'idaystaan iskaba dhaafay shakigii iyo dareenkii iyo xumaantii qalbiga ku jirtay baa mid kale kusii siyaadaysa saas maana maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeye aayaddu markay soo degtay way beeninayaan beeninta ay beeniyeenna waxaa ka dhalanaya qalbigooda gaalnimadii ku jirtay xumaantii inay isku siyaadaan suurad kalea soo degaysa sidii oo kale haddana suurad kalea soo degaysa sidii oo kale suuraddii soo degtaba iyagu beenin bay ula taaganya mar walbay beeniyaanba qalbigooda xumaan iyo shaki iyo gaalnima ku sii siyaadaysa mu'miniintuna suuraddii soo degtaba way rumaynayaan markay rumeeyaanbana qalbigooda iimaan buu siyaadsanaya marka waxa wey kaafyo kala leedahay laba laba dhinac ninba dhinac u badiy ninba dhan u badi qoladanna siyaade iimaan bay u badiyeen qoladanna dhanka xumaanta iyo rijsiga iyo qurunkay u badiyeen iyo shakiga macna aayadda waxaa loo daliishadaa caqiido muhim ah mabda'a la yidhaahdo ama asalka la yidhaahdo yacni ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihi iimaanku wuu siyaadaa waana isdhimaa waana isqaadaa mabda'aasi waa mabda ay isku waafaqsan yihin ahlusunna waljamaca ama salafkii agtooda ka ahaa arrin weynoo laisku waafaqsany gadaal dambe laakiin dawaaif khaldan baa arrinkaa ka leexday oo waxay yidhahdeen iimaanku ma siya iimaanku waa siyaadaa waana isdhimaa inuu siyaadana qur-aankaa sheegayo yani faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanow iimaan bay u siyaadisaa iimaanka dadku isku mid maaha ayagoo wada tukanayo masaajidka ku wada jira oo ilaahay wada rumaysan bayna haddana isku iimaan ahayn way kala iimaan weyn haddana iimaankii maadaama uu siyaadi karo waa nusqaami karaa waana kala hooseeyaan waana kala sarreeyaan xagga iimaanka macna saasay masaladaasi masale muhima oo yani waxa weeye arrimo fara badan ay ka ratibmayaan ayaa ayadda laga faa'idaysanaya wa idaa maa unzilat markii la soo dejiyo suuratun suurad markii la soo dejiyo fa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man yaquulu mid odhanaya ay kii kalau ka odhanaya ee munaafiq ah ayukum kii nebay zaadatu u siyaadisay haadihi midani iimaanan iimaaniyay u siyaadisay midkee idinka idin ka mida oo iimaan aayad suuraddani ay u siyaadisay oo wax ka dheefay fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fazaadathum waxay u siyaadisay iimaanan iimaan bay u siyaadisay wahum iyaguna yastabshiruuna waa kuwa bishaaraysanayo oo faraxsan suuradda soo degitaankeeday ku faraxsan yihin maxaa yeele waa khayr xagga ilahi uga yimi wa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudur ku yahay kuwa qalbiyadooda jiradu ay tahay oo shakiga iyo munaafiqnimada iyo jahligu qalbiga kaga jiraayay fazaadathum suuraddii waxay u siyaadisay iyaga suuraddii soo degtay fazaadathum waxay u siyaadisay suuraddii soo degtay rijisan qurun bay u siyaadisay saas maana qurun bay u siyaadisay ilaa rijsihim madmuunan ilaa rijsihim ama madmuuman mid loo dumay oo loo geeyey xaalo uu yahay ilaa rijsihim qurunkoodii hore loo geeyey markii horeba qurun la-aan maysan ahayd qulubtoodu way qurunsanayd oo nijaas bay ahayd oo caqiide xun iyo shaki baa ku jiray kii isaga ahaa yay ku kale ku siyaadsanayd fazaadathum rijsan ilaa rijsihim koodii hore lagu daray oo loo geeyey wamaatuu wayna dhinteen wahum ayaga oo kaafiruuna gaala-ana way dhinteen gaalnimona waa ku dhinteen awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kulli caamin maratan aw maratayn uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun awalaa yarawna miyaynan arkayn anahum iyaga yuftanuuna in la fitnay in la fitnaynayo fii kulli caamin sanad walba maratan hal mar in la fitnaynayo aw maratayni ama laba goor in la fitnaynayo uma kadibna laa yatuubuuna ma soo noqonayaan walaa hum mana aynan ahaanin yadakaruuna kuwa waana qaadanay macnaheedu waxa weeye yani fitnooyinka iyo imtixaanaadka la marinayo sanadkiiba intaasoo goor wax isbedelay ku samaynaysa ma jiro fitnooyinkaasi macay haddii yani waxa weeye fitno loo geysto mar iyo laba goor iyo ka badan waxba iska bedeli maayaan oo ma soo noqonayaan mana waana qaadanayaan niman wax fahmahayana ma aha fitnadaasi waxaa laga wadaa abaaraa ku dhacay abaar baa lagu ridaya waa fitno inay isgartaan bay ahayd war abaartan inagaa keensane waxanaan ka noqon mar gaajaa lagu ridaya gaajadaasi waa fitno waxaa la rabay inay isku xusuustaan o soo noqdaan mar waxaa lagu ridayaa duulaad iyo dagaal galaa leeyahay oo waa lala duulayayo imtixaan baa la gelinaya mar kaleeto cuduraa ku dhacaya imtixaanaadkaasi la marinayo ujeeddada loo marinayana ay tahay inay intay fikiraan ay dawaantoomaan oy soo noqdaan waxba kuma qaadanayo fitankii waa dhacayaan imtixaanaadkii waa dhacayaan natiijadii loo baahnaa inay ka helaan laakiin kama helayaan toodii unbay sii wadanaya awalaa yarawna miyaynan arkaynin anahum iyaga yuftanuuna in la fitnaynayo in la imtixaanayo fii kulli caamin sanad walba maratan hal mar in la imtixaanayo aw amase maratayni ama laba goor in la imtixaanayo mar baa la imtixaanay ugu yaraan laba goor iyo ka badan baa la imtixaanaya imtixaanaad baa ku dhacaya sanadkiiba uma kadibna imtixaanaadkaa loo baahnaa inay ka faa'idaystaan laa yatuubuuna ma soo noqonayaan oo kama soo noqonayaan kii hore walaa hum mana aynan ahna yadakaruuna kuwa waantoomayo waxyaabaha soo socdanaya kama waantoomayaan kuwa soo socdana kama waantoomayaan kuwii horena kama soo noqonayaan saas waa ilahi subxana watacala waidaa maa unzilat waidaa maa goortii unzilad la dejiyo suuratun suurad markii la dejiyo nadara wuu fiirinaya bacdun qaarkood ilaa bacdin qaarka kaluu fiirinay way isfiirinaya markaasaa waxay isleeyihiin waxay odhanayaan oo iskula hadlayaan hal yaraakum ma arkay min hal yaraakum ma idin arkaya min axadin cidina ma idin aragtaa warbarha inaga fiiriy l cid ma idin aragtaa uma kadibna insarafuu way gadoomayaan way gadoomeenoo way yani jeedsadeen sarafa allahu ilaahay baa gadiyey qulubahum qalbiyadoodu gadiyey maxaa qalbiyadooda loo gadiyey bianahum bisababi anahum iyagu qawmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna oo waxba fahmayn waxaa loo gadiyey dad wax garanaya ma aha saas maanaa aayadii ma suuradii markay soo degto iyagaa isjaleexay way isfiirinayaan markaasay leeyihin warma laynaan arkaa bal inacyaha inaga fiiriyo wax ina arkaya ma jiraan wax ina arkaya ma jiraan waxay ka wadaan waxay dhibsanayaan suuradda soo degtay yayna dhagaysan karin inay cararaan bay doonayaan marka carar la muu la arkayo inay cararaanna ma rabaan waxay rabaan si qarsoodiyoon la arkayn inay meesha kaga tagaan maxaa yeelay waxaynan dhagaysan karin suuradda soo degtay iyagii baa la fadeexaynayaa waxaynan yani waxa weye aynan u adkaysan karin baa la sheegayaa saasay leeyihin war bal dhinacyaha inaga fiiriy leyin marka bal dhinacyaha inaga fiiriya aynu hoos ku u baxnay uma insarafuu kadibna waaba gadoomeen waa laabteen oo guryahoodii meelahay reebaadeen ama meehe waxay uleeyihiin ma layna arkaa cidima ina aragtaa waxay uleeyihiin waxay rabaan meesha mu'miniintu ay la joogaan iyo fadhigaa lagu idin yahay intay ka tagaan mid khaasa inay qabsadaan oo markaa ay xantaan mu'miniinta oy wax ka sheegaan oy dhaleeceeyaan oo ay sheekaystaan sheeko furan ay sheekaystaan marka waxay leeyihin war aan tagnoon meesha ka tagne fadhigeeni khaaska aynu aadna ma layna arkaa hal yaraakum min axadin ma laydin arkaya waa niman iyago dhan ba shakisan marba haddaad yani waxa weya shaki uu kugu jiro shaki shaki qabtahay cid walba inay ku arkaysaad mood hal yaraakum min axad nin walba waa tegaya waana imaanayaaye ayaga waxaa ku bixiyay inay yidhahdo war ma laydin arkaa hadde waxa wey waa niman iska shaki saas macna rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala way gadoomeen qalbiyadoodu ilaahay gadiyey waxaa loo gadiyeyna waxa wey waa dadaan waxa fahmay waxay fahmayaan ma jirto haddii dharbaaxa lagu dhufto oo musiibo lagu keeno lagu imtixaanayo ma fahmayaan danta laga leeyay hadday suuradii soo degto danta laga leeya ma fahmayaan ilaahay ujeedadu kownkan u abuuray ma fahamsana aakhare niman og ma aha oo ka warhaya waa niman aan waxba garanaynin wax alla waxay garanayaan ma jira malale laa yafqahuna wax ma fahmayaan waidaa maa unzilat markii la soo dejiyo suuratu suurad markii la soo dejiyo nabara wuu firin bacdum qaarkood baa ilaa bacdin qaarka kala fiirinay qaa'iliina ayaga oo o leh hal yaraakum ma idin arkaa min axadin cidina ma idin aragtaa si aynu u sheekaysano ama me isaan meesha uga cararno uma kadibna insarafuu way gadoomeen sarafa allahu alle ayaa gadiyey quluubum qalbiyadooda ayuu gadiyey markay gadoomeen buu ilaahay qalbiyadooda gadiyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheen buu ilaahay qalbiyadooda iilay oo rabay macna sarafa allahu alle ayaa gadiyey quluubahum qalbiyadooda ayuu gadiyey biannahum sababtun waxa wey biannahum iyagu qawmun inay yihiin qawmkaasoo laa yafqahuuna aan ilaahay hadalkiisaba kashaynin waxba aan garanaynin macnaha laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim halkan waa gallad ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinka addoommadiisa uu galay iyo galladaha qaar ka mid a meeshan layna xusuusinaya wayba ta ugu weyn laqad jaa'akum xaqiiqa waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday yani jinsigiina ka ahaaday man casiizun rasuulkaasooy ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum dhibaatadiinu ay ku adag tahay wixii idin dhibaya ayaa ku adag rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya may casiizun casiizun wey rasuulkaas mid ay ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum ay canata kunbaa ku adag yani wixii idin dhibay dhibkiina xariisun wey yani ku ku dadaalaya calaykum dushiina mid idinku dadaalaya wey bilmu'miniina mu'miniintana ra-uufun midkii u turid badan wey raxiimun oo unaxariis badan muminiintana midkii u tura unaxariista wey fain tawallow hadday jeedsadaan nebiyow faqul waxaad tidhahdaa xasbii ka igu filani allahu alla wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa huwa isaguna rablcarshi carshiga rabbigiisa wey alcaiimi ee weynaa ee weynaa wey maana carshiga weyn ka iskale wey rasuul baa idin yimid oo galladaha ilaahay uu idin siiyey waxyaabaha laydinku siiyey waxa ugu weyn adduunka aad ku haysataan in rasuul laydin soo diray laqad mana allahu cala lmu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaahay muuminiinta dushooda wuxuu ku galladaysanayaa inuu usoo diray rasuul bini aadan sidoodao kale ah marka waa gallad weyn rasuulka soo diritaankiisu macnaheedu waxa weeyaan adduunyadeenna iyo aakhiradeenaba maslaxadooda maslaxadeeda ayaa ku taagan isaga soo diritaankiisa haddaan isaga lasoo diri lahaynna masaalixdeenna iyo danaheenna mabaynaan garnin rasuulkaasi waxaa nicmo ha ahaado laakiin nicmadu waxay ku dhamaystirantahay haddana waa idinkoo kale wey min anfusikum waa idinkoo kale waxaa laga wadaa waa jinsigiinoo kale waa bini aadam haddii jinsi kale laga dhigi lahaa ama jin laga dhigi lahaa ama malaa'ig laydin soo diri lahaa ama makhluuq kaleba laydiin soo diri lahaa nicmadu siday hadda u dhamaystiranta ma dhamaystiranta ismaydaan fahamteen maynan isdhex gasheen mucaamaladiina adkaan lahayd min anfusikum waa rasuul naftiina ka ahaad oo isku jinsi tihiin ayib luuqadaad ku hadlaysaanna ku hadlay rasuulkaasoo casiizun calayhi maa anid waxa idin dhibayaa ku adag dushiisa waxaa ku adag rasuulka waxyaalaha idin dhibaya wax kastoo idin dhibaya way ku adag saas daraaddeed baa diinta loo soo dhiibay waa diin lyusri ina addiina yusrun buu nabi sal l sl diintu waa fudayd xadiid kalena waa kii ahaa nabiga sal lay slam laba shay lama khiyaar gelinin ilaa haddii la khiyaar geliya ka fudud buu dooran jiray hadduusan dembi ahayn ummadiisa fudaydkuu la jeceliya nabigu sal lay slam rukaskuu la jeceliya waa idinka garanaya yani markii habeenkii kor loosii qaado salaadaha shanta loo soo dhiibaya konton baa loo soo dhiibay konton salaadood baa loo soo dhiibay siduu rabbigii ugu noqnoqonayay ilaahu qaar iga rid ummadaydu ma kari karte ilaahu haddana iga rid ilahu iga rid shantaasaa lasoo reebay shantaasa la soo casiizun calayhi maa canidtum wax alla wixii mashaqo iyo dhig idinku ah isaga dushiisa waa ku adagtay markii salaatuleilka uu y nabigoo tukanayay dhowr habeen ay ku daba tukadeen nabigu sal lay slam habeenkii afraad waa uma soo bixi habeenkii afraadba meeshay isa soo tubeen markaasay ku dhadhawaaqeenoo suwaagu markuu baryabu nabigu sal lay slam xalan waxaad samaynayseen igama qarsooneyn laakiin guryihiina ku tukada bu nabigu sal lay slam waxaan ka cabsanayaa haddaad sidan usii wadaan salaatuleilka in laydinku waajibiyo haddii laydinku waajibiyo inaan kari weydaan baa laga yaaba raggii soonka isku laazimiyey weligood inay soomaan habeenkii soo jeedaan oo cibaad rasuulku wuxu uri sal lay slam war tartiibsada waxba ha isdhibina waxaad qaali kartaan diintu waa fudayda ka qaata rasuulku marka sal lay wasalam casiizun calayhi maa canidtum wixii idin dhibaya way ku adag tahay rasuulka salawatu rabbi wasalam idin lama rabo wax dhibaata saas way macana yani isaga ayaa idinka lex jeclo badan naftiina wixii idin dhibayana naftiina saa isagaa idinka nacay badan rasulka sal lay slam xariisun calaykum wuu idinku dadaalaya wuxuu ku dadaalaya rasuulku sal lay wasalam sidii aad yani adduuniya aakharaba aada u liibaani lahayde manaafacaadkiinuu ku dadaalaya maslaxadiinuu ku dadaalaya dantiinuu ku dadaalaya wuxuu intaa u rafaadayaa dantiina iyo maslaxadiina wey maalinkii ilaahay soo dirsaday dhowr iyo labaatankii sane ee risaalada u xambaarsanaa jiif iyo joogba waxaa u diiday iyo inuu nasto waa idinka maslaxadiino inuu diintu idin gaadho tawxiidku idin gaadho aakhara aad janno gashaan oo cadaabka ka badbaadaano adduunkiina dad toosan aada noqotaan yaa rasuulku intaa ku dadaalaya xariisun calaykum wey idinkuu idinku dadaalaya rasuulku sal lay slam dadaal dheeraadu idinku bixinaya sidaad u hagaagi lahayde saas daraaddeed baa rasuulkeena sal lay slam waxaa ka sugan inuu yidhi idinka iyo aniga markii laysu keenfeeriyo waxaan ka dhigan lahay bu nabi sal lay slam tusaalu ka bixi sidii ninkii dab nin dab shiday oo dab buu shiday dabka markuu shiday baa cayayaankii dabka geli jiray baa kusoo yaacay maxaa baalaley a maxaa kabajaa maxaa yani wax alla wixii cayayaan ahay dab ku daadan lahaa baa soo yaacay dabkii uu shiday ee cayayaanku ku daadanaya cayayaankii inuu ka qabtuu bilaabay cayayaankii celceliyo waa kari lahay cayayaankiina dabkii bay ku yaacayaan oo qaarna waa u dhaafayaan qaarna waa ka qabanay wuxuu nabigu uri sal lay wasalam anigu guntigaan idin hayaabu idinkuna waad iga farabaxsanaysaan oo cadaab baad ku farabaxsanaysaan anna guntigaan idin hayo waa idinku rafaasana saas way macana waxay ka dhigan tahay muddadaas dheereer oo rasuulku sal lay wasalam uu ordayey oo dadaalayey oo dhib aan la marin uusan jirin si walba loo rafaadiyey waxa uu intaa u dadaalayay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waxa wey inaga maslaxadeen danteenow marka xariisun calaykum dushiina mid ku dadaalaya wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in dadaal uu kari karo oo uu hagraday ma jiro nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh si ummadani ay ummad jirta u noqoto hanuunka iyo tawxiidka iyo khayrka uu gaadho macana xariisun calaykum mu'miniinta waa midkii u naxariis badan oo u nugayl badan waqfid janaaxaka lilmu'miniin alla ku yidhi subxana wa tacala garabkaaga mu'miniinta u raali waa u nuglaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mu'miniinta waa u nuglaa waana u naxariis badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax dhibahayana lama jeclayn dabeecadiisuna dabeecad u furan bay ahayd muminiinta oo idin saasuu rasuulku waa salawatu rabbi wasalamu aleyh rabbigii baana ku tilmaamay ra-uufun raxiim waa mid turid badan oo naxariista oo muminiinta u naxariista weye sala allahu aleyh wasalam hadday jeedsadaan baana nebigu adigoo saa ugu dadaalay oo dadaalkaa wada oo iyaga maslaxadooda iyo danahooda ku dadaalay oo wixii iyaga dhibaya ay kugu adag tahay haddana oo u naxariisanayo u nugul haddana haddii ay intaasoo dhan garan waayaanoo jeedsadaan oo khayrkiiiyo maslaxadii aada la rabtay ka jeedsadaan waxaad tidhahdaa ilahay baa igu filan anig allah igu filan mid xaq lagu caabudana ma jiro isaga mooye isagaanan anigu tala saaranaya oon taladayda u dhiibtay waana midka carshiga weyn iskale oo rabbiga waaw carshiga waxaa la yidhahdaa makhluuqaadka ilaahay uu abuuray buu ugu weyn uguna sarreeyaayo saanqaafka kore ee makhluuqa dhan ku wareegsan weeyaan carshiga samaawaadka iyo dhulalka iyo inta makhluuqaad jiroo dhan buu ka wada sarreeya haddana waa ku wareegsan yahi rabbina subxaana wa tacala carshigaasuu kasii sarreeya saan ugu tegi doono soona marnay suuradda soo socota bilowgeedana aan ugu tegi doono marka carshigaa weyn carshigana asalkiisa waxaa la yidhahdaa sariirta ninka boqorka ama madaxweynaha baa la dhaha luqada luqada carabiga marka yidhahda carshiga waxaa la yidhahdaa waa sariirta ninka madaxda oo ku sexda laakiin luqada carabiga marka loola kaco markii loo kaco xagga nusuusta carshiga ay sheegayso ee rabbi loo aaneeyo ma aha sariir lagu seexdo maaha ee waxa weeyaan waa makhluuq weyn oo intuu ilaahay abuuray ugu weyn oo makhluuqaadka ugu sarreeya makhluuqaadkuna ka wada sokeeyaan kaasaa carshiga laga wada carshigaas allaha iskale ee abuurtay kaasaan anigu tala saarnay saas maan laqad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid waxay leeyihiin aayadani saxiix bukhaarigi iyo qaybkii waxaa kusoo arooray aayadani waa aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo degay baa la leeyahy aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo dego ayaa lagu tilmaamaynaya laqad jaa'akum xaqiiqa waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday yani nafsiinao kalaa wey maana ay min jinsikum ama min anfusikum nafafyaalkiina ka mid a idinkoo kale ohoo idinla mida way macna casiizun rasuulkaasay ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum ay canatukum canatakum casiizun ay ku adag tahay calayhi dushiisa canatakum baa ku adagoo mashaqadiina iyo dhibaatadiina ku adag wixii idin dhibayo dhan baa dushiisa ku adag xariisun weeye midkaas rasuulkaasoo xariisun mid dadaalaya ah calaykum dushiina idinku dadaalaya ama huwa isagu xariisun mid dadaalaya weye calaykum dushiina idinku dadaalaya masaalixdiina iyo danihiina ku dadaalaya bilmu'miniina mu'miniintana ra-uufun midkii turid badan weye raxiimun oo u naxariis badan wey fa in tawallow hadday jeedsadaan oo ay ka jeedsadaan masaalixdaa iyo danaha lagala shaqaynayo iyo waxa aada ugu yeedhaysiiya khayrkaiyo tawxiidka faqul waxaad tidhahdaa xasbii kan igu filani allahu alla wey alaysa allahu bikaafin cabdahu ilaahay waa igu filan yahay cid kalena u baahnayna ma jirto iimaankiinana ma rabo idinkana laydinma rabo aniga ilahay baa igu filan laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye isaga ayaa cibaadada gar u leh intii kasoo hadhayna gardaraa lagu caabuday hadduu dhagax yahay iyo hadduu weli yahay iyo hadduu malag yahay iyo hadduu geed yahay inta kasoo hadhayee la caabudaya la barakaysanaya waa gardaro yaa gar uleh cibaadada keligii baa uleh laa ilaaha mid xaq lagu caabudo iyo gar ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisaan tawakaltu tala saartay oon kalsooni ku qabaa waxay hawshaydana u dhiibtay isagaa ii talinayo wa huwa isaguna rabbulcarshi carshiga rabbigii wey carshiga kan iskale weye carshigii alcadiimi ee weynaa carshiga weyn ee makhluuqaadka u weyna isagaa iska laho rabbi subxana wa tacala abuurtay oo maamula hada wabilahi tawfiq wsal allahuma waslama ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm